assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal ha ka dhowaada darsigii addifaac can araadi lmuslimiin iyo fadiilatu asheekh maxamed garaar oo wasankan oo kale isan ku baratan idaacadda islaamiga alcandulus inta isan kula socotaan ballantaanna walibu ah inay ku wada faa'iidaysana in sha allahu tacaala
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عشر كتوميسي إذاد كتابك الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان استئذان الشيخ والمربي لانك مسلم كأه inuu isku eedan qaaday sheekhii cilmiga baraayi iyo sheekhii tarbiyeeyay bal may nagadaase markaa inuu ku eedan qaado waajiba nagadaase ma aha sunni nagadaas may nagadaase macnaha xukun shamey istidaanu sheekhi sheekhi inii laku eedan qaado waalmurabbi lankii barbaariyaaye markaa laku eedan qaado calaashaan jihaada anbaheey sheekha idin liinku qaadana malba ha koro lankii mucallinkahay dad barbaariyaay idin liinku qaadana malba ha koro waa sanagadaasa markaa masaladaasi lam yanusa ma edayna axadun qofna min alfuqahaa'i fuqahadii aqoon-yahaniinta islaamku made salafan waqto hore iyo wakhalafan waqtigii dembeba waqtigii hore mase waqtigii dembe toona anna sheekha sheekhi cilmiga lagu baradaay anna lisheekhi sheekhi ini layi aw ilmurabbi mase maalankii dad barbaariyaa ini layi xaqa alidni ku idan qaado haje ini layi calaa tilmiidihi ardaysayka layi filcibaadaati cibaadooyinka dhahdiyo qof eddaaya ku hadaliba ma aragna wa qof eddaaya ku hadaliba ma aragna wa sawaa'un ma iskumada kaanad ini haato furuuda kifaayatin cibaadaadkaasi furuuda kifaaya fardu kifaaye nagadeen ow furuudan cayniyatan mase fardu ceen nagadeen cibaadaadkaas fardu kifaaye haadeen mase fardu ceen nagadeen lamada ki haadaanba sheekh mase maalanga liinku edan qaadade ee ini liinku edan qaadado xaqan leeyi ardayganku edan qaadado cibaadadaas fardu kifaayada asiisan sameey mase farduceenka an sameeyo meelka edaayilka qorayba ma aragna ahri sheekha markaa waman qaala lanki eroona bikayri haadaa warkan an hati sheegay war an hayna lanki sheega falya'tinaa ninsheenoy binasin nas ninsheenoy sharciyin oo sharci ah markaa nas sharci ah oo masaladaas tuusiyaaw maalanka liinku edan qaadana sheekha liinku edan qaadana mal dhagaaga koro ardayga waajib cayni ama gudi karo mase waajib farducin ama gudi koro usoon edan qaadana hm lanki nas sharci an haay falyatinaa binasin sharciyin nas sharci anin lakoy nasin sharciyin baylika wade biaayatin min kitaabillaahi ow xadiisin haabitin can rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam ow bisuldaani mubiinin mase xujo ed nin lakooyo way ow bisuldaanin mase xujo laysheenoy bacda mubiinin ed markaa falikulli insaanin qof walba maylayaa muslimin oo muslimah qof kastoo muslimah maylayaa an yadhaba ini baho ilaljihaad jihaad an baho layi marka duuna isti'daani sheekhihii usoo sheejaya edangan ku qaadan ow mucallimihi maalin shay usoo edangan ku qaadan sababtana may waha lianna idna rabbialcaalamiin rabbulcaalamiin ini dad fasahay oo hal jihaadoy dad eri huwa almuqadamu usii la hormaraysiya jihaadka ay dadan dari horta ay halgaloy dad erhay dad edem alle subxaanahu wa tacaala alle markii use jihaad gala dad erhay idankaas dad sii kan usee la hormaraysiya ka kaleeto laku hormaraysiya malaawa laakii waalidkii walaaki maalankii walaaki sheekhii walaku hormariyis yowma lewa ilaahay badad edame warkii ilaahay maryeewa subxaanahu wa tacaala khaaliqi dad uumi rabbulcaalamiin waqad adina ilaahayna dadaa edami idin shayna walku hormarawma laha bal ee إذا مولاي ما فرض ألا ما يواجبي الجهاد جهاد كي واجبي بل فرض ألا ما يواجبي الجهاد جهاد كي واجبي وين قال ابن هبيرة ابن هبيرة ما يرهي إن من مكايد الشيطان الشيطان كدقرون شيء ما يكون مدها أن يقيم إن الرجيو أوثانا ألاب إن الرجيو ألاب لعابدو إن الرجيو أن يقيم إن السره الرجيو أو سميو الشيطان كدقرتيسا كون مدها تمرك أوثانا alaab la caabudo fil macnaa oo macnawi ah alaab liin aragaan oo macnawi ah oo la caabudo in dadan sameeyo shaydaanka dhagarooji kumada marka awsaantaasa macnawiga ahoo tucbadu la caabudo min duuni illaahi ilaahay sokadiis la caabudo marka tucbadu min duuni illaahi ilahay sokadiis la caabudo mithlu maalan may kumad ahaa mithlu tusaale ahaan an yatabayana in edaado oo lahu lilinsaani qofkii bini aadankaa in edaado alxaqu xaqi in edaado fayaquulu barkan erow laysa haadaa kan ma ahaana madhabanaa madhabkaayna ma ahaano use erow marka laysa haadaa kan ma ahaana madhabanaa madhabkaayna xaqi an edaade oo daliil leh weliba aayad qur-aan xadiis edaayo ya hortiis yaala marka markaasa mayleyaa madhabkaayna sama ee ley marka war madhab beele oo qur-aankii baa si sheegahay xadiidkii baa si sheegahay warkan edyaa diinta sow ahaa sidee waada aa madhabkayna ma'ee yeley marka madhabkii marka may nagadi wathanun yucbadu min duuni illaah madhabkii laftiisa may nagadi sanam oo macnawi ah oo la caabudow min duuni illaah oo aayadda qur-aanka ed bannaanka taal xadiidka saxiixiga bannaanka yaala inilka camal fala dadku reebaw marka yanagadi madhabkii markan walaagaasina markan may kumad ataa min makaayid shaydaani kumad at shaydaanka dhagartiisa kumad ata iyo dhagarooyin shay marka taqliidan u soo rahaayo limucadamin kala weynayaa u soo rahaw cindahu oroysla ka weynayaw marka lan oroysla ka weynayaw oo madhabkaasi ka dhegan u soo ka rahaw marka kaasoo mucadamkaasoo qad qadamahu isu ku hormaraysay cala alxaqi xaggaba ku maraysay madhabkaisaas ma qabo sheekhaisaas ma qabo yeley qad qadamahu cala alxaqi xaggaba ku maraysayba walow kaana haada tilmiidu ardaygan haddii haada fadi yuriidu ki doonow daraasata alhandasa injineering inuus ha akhriysado ha barado walow kaana haddii haada lahay haada tilmiidu ardaygan yuriidu kodoonow diraasata alhandasa injineering ini barado akhriisada kodoono haddii hada fadi aw idibba diraasata dibba caafimaad iyo dhakhtarnimo ko baradaw haddiiuse hada fadi ini barado doonow aw itaariikhi ow diraasata taariikhi taariikh ini barada fadaw haddiiuse ahaada lahay ardaygaasi fi duwali algarbiya dowladaha reer galbeedkana ka barada fadaw marka dowladaha qarbiga sida ameerika iyo yurub oo kaleeto ininka barada fadaw fi duwali algarbiya dowladaha galbeedka ow amriika mase ameerikaba yacnii yurubtaas mase ameerikaba bisifa khaasasa gaar ah ameerika inaha ka barada fadaw fiiri ardayga mayha barada fade engineering mayha barada fade caafimaad iyo dib mayha barada fade cilmu taariikh ya barada fade intay ka barada fade dowladaha galbeedka si guud ahaan ee yurub iyo ameerika mase sagaar ebaa amriika xaysu meel oo galbeedka si meelse ew galbeedka mase ameerika meelse ew xaysu meel alfitanu fidnooyinka tubanyiin marka meel fidnooyin tubanyiin wala dad dadka fidneeya kharbudow akhlaaqdiis iyo caqiidadiis iyo dareen shaydaan hallaayo iyo dadnimadiis hallaayo fidne meeliyo tubanyiin fidnooyinkaasoo ka qidaci leyli hamiin gabolladiis oo kaleete hamiinkii dee almudlimi mogdagahay waxaysu meel alkhidamu eetama aragnaya badi baxar alkhidamu baxar meel usay markaa baxarkaasoo almutalaatim isdhowaan dhowow isgaracaayo isdhowaan dhowow oo min almuqhriyaati qofka waxyaabaha walhundadka daraaw ee marka a bad o mayo hee ee isdhowaan dhowaasa walhungle wal dadka diraw eh meel adan dhagaagdo ila se'ertoob mayle aragaase wal humaanta kii guubaabiyaw marka sidii bad is dhowaan dhowaasa ee fara badan yaa aragaasa marka ilaa ada may wahe luwaga dhulka la gefiyo oo caqiidada daba marto akhlaaqda daba marto qiyamka oo dhan dhumiido oo mujtamacaas landaad qaaday bad badda dhunjiidihaan mujtamacaas fasaadsan dalaqaad eerto markaa kadhaha halaawto markan bad is dhowaan dhowaaso min almuqriyaati waxyaabaha humaanta dadka dardareeyaw eh meel iyo yaalaan wa buxuurin iyo bada meel yaalaan xaysu buxuur meel iyo yaalaan mase min almuqriyaati iyo wa buxuurin wa min buxuurin baxariyaal eh min buxuuri tasciiri shahwaati badyaal oo shahwada horiyaasa e marka shahwo dadka shadaasa marka ay shahwa naga toob wa ta'ajuji nasawaat qofka xumaanta ka horiyaasa marka ka shadaasa marka yacni tasciiri shahawaad ima iskumad aha i ta'ajuji nasawaad iskumad lae marka waalansdhowleesh yacni shahawaadkii waa dab haan ka horyaw qofkan kayaw ka dhagahjaw marka yacni humaanta meel walba taale iyo qurunka markan walaasa kiyaayaan qofka marka meelasa markan ardayga haddii is ero meelasa engineering ha ka barade dhakhtarnimi ha ka barade taarikh ha ka barade waxyaaba noocaase ha barade is ero ee aquulu ana may lahaa asheekh cabdullaahi cazaam ahaa low dahaba haddii baho haada tilmiidu ardaygan duuna idni sheekhii uu soo sheejaya idangon ku qaadana lamaa ankara calayhi sheekhu sheekh maabadiidowgii doogasi yaa baddaasi helaag ee unugin bahohay meelo wal haka baradee gurowhay sheekhi maaba inkarawba maabadiidow ha ameerikin jeede ha ay bahe habaraay maabadiidow iska ogoli marka walaa khayruhu walaa khayru sheekhi sheekh dadan hayneen iyoonama diideen ha american jeede ha baa qulqullayo landiidaay male waana gobolkii laka baaba'ay laka fasaadayu marka meel fasaad u marka wadaar risaalo ku qoray hatuu ka hor aragi le albariiqu zaa'if lilxadaarati algharbiya berberaqa iyo dhadhalaalka beente ee ilbaxnimada reer galbeedka marka yacni markii aad aragdo humaanto dhahdiyo taal iyo dhagan xumadiyo markii aad aragdo iyo ku sabaraasa marka reer galbeed marka uma dullowtay baaba'day ini iinga dareemasa marka inkaara ka dhiidi marka markan mujtamacan muslimka oo nadiifka ahoo ama malaa'igda kumadayin qalbaa sheenow ma ah umad fasaadiyo doonfarre e marka iyo daanyare doonfarta in daanyarta aba dhaanta iyoba usluub iyo edeble marka daanjarta iyo doonfarka ba edeble marka wal edeb daran shuqul xun waa nimankaa iyadan dhagan xun yihin marka markan halkaas ardaygii oon socdo meela engineering ha ku baraday caafimaad ha ku baraday walaha ku baraday gurow lang eedayawba male yani arrintii lang inkaraw male sheekhi ogoli lanka kale ogoli waa ka isku qulquleele lang haysidooba maleb walaakin idaa nafara haddii inbaha lankii ardayga haay na ardaygii ha ogdaad way walaakin idaa nafara haddii inbaha ardaygii liribaadi ini ribaad galo furamaha islaamka iyo gaalada iska haayaan inin ribaadka galo meelasi ka dagaalama haddii indhagaajiyaw ow kharaja liljihaad mise jihaad banbahaw tajidu may aragaase alalsinata abramyaalka dadka mase arabyaalka dadka may aragaase calayhi calaa daalika ashaabi awi tilmiidi ardaygaasi mase dhallinyarkaasi korshay min kulli jaanibin dhana walba inay ha ku hadalaasa marka abramyaalka dadka may ha ku hadalayan ki sheekhahay ki maalankahay ki doqdahay ki doqahay ki kanhaay dadkii oo dhan cabrinsho dhanna welba ha ku qaylaya aragaas marka min kulli jaanib dhanna welbaba mayle xaysu yuqaalu meeliyo la eraayo leeyin kayfa yakhruju duuna isti'daan usoo edankan qaadanaysa an baxe yaley kii american bahaayana edan lan wal warsidama lahayn marka lan welba ha american jeeda baa ordinareer salaybo markan umatan uma dhacan waayo qaatantaba wala saxdahay may wahay wal ku qayliye wala qaldagna shab lan ku hadalaa umale marka yaa Mhm. آه، تمام طيب marka maylilaiyo kan xaysu yuqaal meelilay kayfa yakhruju seen bahay unuga kan duuna istiidaani usoo edan an qaadan anteen bahay ay fasaxi sheekha fasa- fasax buu ku qaadan maalanka fasax buu ku qaadan yeelilay marka anteen jeeda yeelilay marka oo ameerika marka in bahay fasaxa ma weydiyaane maana mal inkaraane markii jihaad aan bahay usaari maylan inkarahay marka he dad dad dad sakalan daba gediisan waayo dadkii marka waqad faata sheekuhu waa mm. waqad waqad faata may dhaafay sheekhahu sheekha daalika tilmiid ardaygaasi sheejay may dhaafay an yasmac ini dheego dhaafti likalaami nubuwati shariifi na- ka- hadalkii nabinimada ee sharafto badanaay ini usa dheego ya dhaafti sheekhasi aa haddii uuse toosin dheega fadi hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee sharafto badan haddii dheega fadi saas miin hadala fadna marka xarasu leylatin hamiin weerdayowsha fii sabiililah jihaad dhahdiis weerde la qobado tacaala allaahu tacaala ilaahay sarreeye afdalu hamiinka xaraasadiisa ku fadl badan min alfi leylatin kun hamiin yuqaamu leyluhaa hamiinka salaatu leyla tukadaaw wayusaamu nahaaruha maalintiina la soomow marka kun hamin hamiinkina hee hamiinkina salaatuleel la tukado maalintiina la soomow kun hamin ee may ku khayr badan hal hamin oo fii sabiilillaahi xaraasilka qobadee ku khayr badan waa oo xadiidkaas ma dheegni miya sheekhuus ameerikana dadan ogolo ini ardaylka nagada oo fasaadkaas dhehdiis la galo yaa jihaad iyo ribaad marka liin bahawna aa ay idamileeyihin marka bal ku waran walaas wa fii saxiixi muslim saxiixu muslim may ka sugunaa ribaadu yowmin maalin ini liinjilib hirinaado cadowga ilaahay la xisaabtamo shay furmaha laka jaro iyo wa leylatin hamiin hamiin in maalin afar iyo labaatan saac u aha khayrun may ku khayr badnya ribaadkaasi min siyaami shahrin bal la soomanaado wa qiyaami hamiin salaatuleyl la tukado bal oo dhan maalinta in la soomanya hamiinkana salaatuleyl la tukadaw may ku khayr badana hamiin i maalin bes afar iyo labaatan saac oo ribaad la ka jaryo iyo ku khayr badan wa waa in maanta haddii dhammado lankii ribaadka ka jaray muraabidka ahaa ee mujaahidka ahaa haddii dhammado ta rabbi baa qobsatay isku dhamadib jaraa calayhi may andareeray camaluhu camalshay andareeray camalkii ribaadka ahaa iyo khayrka ayuusa suub yahay andareeray laladii kaasoo kaana usaha yacmalku yacmal falow wa ujri calayhi hataa may liin dareeriye risquhu risqijii hataa malgooyow wal dareeriye wa umina alfataan maylkuu nabadgeliyey een su'aal weydiiyegii qabriga su'aale ka weydiyaay fidnadii iyo su'aalii qabriga yalku nabadgeliye wa ghadwatun ka lahaado fii sabiilillahi jihaad liin ka laho ow rawxatun caraawtanko fii sabiilillahi liin caraawo jihaadkii khayru may ku khayr badantaa caraawtantaasi iyo iyo ka lahaadaasi min addunya adduunye iyo wamaa fiiha wali ka dhex jira ku khayr badanta marka oo axaadiistan ma dheegni miya dadka qayliya markaa markii jihaada liin baheleero yaa duuna isti'daan marmar sii raadiyaw markaas oo lankii jihaadkan bahayla kaxakiyaw marka ala sheekhi sheekha mayla gudboona markan lankii sheekhahay wa talaamiidii ardaydiisana la gudboona lamadaba an yubaadiru ini boobanoo bil acmaali acmaalo suuban ini booban wayastabiqu lkhayraati indhagtamaan khayraadka indhagtamaan walaa tafuuta walaa tafuutannahum iyoon dhaafna oo nasiixatu rasuulillaah rasuulka calayhi salaatu wasalaam taladiisii iyoon dhaafna marka rasuulka sii tii dadanka khayr mee dadanka khayr miiray oo dad kala taliyey aan dhaafna markaas nasiixatu rasuulillahi sala allahu calayh wasalam iqtanim ghaniimaysoy khamsan shan ku ghaniimaysoy qabla khamsin shan ku hor rasuulkeenga saasle sala allahu calayh wasalam shan khaniimo wahee khayr fara badan oo laisku aruursada wahee khayrkaas farad badan aruursoy iqtanim khaniimaysoy khayrsha aruursoy khamsan shan qabla khamsin shan intii fursadaaska inku dhumayna marka fursaddaas shanga dhumiyaase shanta inti inkoyna shanta hore ku faa'iidaysay wa xayaataka nololla ku qaniimaysoy khaniimaha khayrka ku arursoy intii ba'da nafta kii jarto noolla adduunyo ka nool khaniimo i khayr meel isku tuban aha daldaloy khayrka oobaadan noolle marka nolola ku faa'iidaysoy ilaahay ralle ralladiis weli aka deera soo dhan sameey oo aada ka liibanaas adduunyo aakharaba qabla mawtika inti aadan dhamana dhamashada ka dhaafiyaase marka how aada dhamata may haytee faraha wa ku batay fursaddii qabla mawtika dhamashada ku hor marka dhamashada hortii markan ku qanimaysoy nololi wasixataka caafimaadka wasixataka caafimaadka ku faa'iidaysoy qabla saqamika jirida ku hor caafimaadka may ku faa'iidaysadaase intii aad caafimaad qabto walla helo karo mae caafimaadka khaniimo qaali ee wahee faalon ku qanimayso khayrka ku daldaloy caafimaadka ku faa'iiday shaqayso intii aad caafimaad qabto khayr shaqay qabla sabaqa saqamika intii aadan jirin laan jirridi wala intoona ma qabado karo usiiba naftiisa ka mashquulay intii aadan jirin wa faraaqaka galan banaananta iyo faraaqays faraaqada ku faa'id oo ku qanimaysoy qabla shuqlika intii aadan mashquulin oo aadan mashquulhe may wahe weel mujeyli la teegay mase dhere mujeyli jabi ahayd oo aadan mashquulin maynagadaas dhere mujeyli jabi geekii hore bahal dhere la eraa jaray ogda walaa nugul dherega markan usu abuuhooba jaba beso alma ku heraan baduuq la eraa marka dhere mujeyli la jabi anagadaas aada mashquul talab erta anti aada faraaqa haysata markan khayrka daldaloy ku faa'iidaysoy markaa dayib faraaqaka qabla shuqlika wa shabaabaka dhallinyarnimada ku faa'iidaysoy qabla haramika doqnimada ka hor anti aada dhallinyaro eta dhallinyarnimada awood ii karaamika jirtee awoodda si karaamadaas ku faa'iidaysoy marka anti aadan doqowne aa u aadan bilaawna marka wa khinaaka hodantanimada ku faa'iidaysoy intii aad hanta haysato dhaqaala haysato wa khayrka ma aragna tasiilaad iyo waxyaabaha kiinfududaya kiinka edeega khayrka aada qabto khayrkan adeegso ku qanimaysoy qabla faqrika anti kiin dhaaf noolaa si walaada la dhalati mee walaha ka galay lahaayana aada o surintaba hatana ina faqiirragata suuragala eta ka dhaafaan marka intii markan faraaga on ku banna meel ka hubsoy safaylan ku faa'iidaysoy oo khayr ka qobsoy xadiidka si markan sheekh inay ku faa'iidaysado ee dhallinyaro ku faa'iidaysato waay sheekh inay ku faa'iidaysa arday ku faa'iidaysato waay ku qanimaysadaan marka wa calayhim mayla gudboona dadka dhanba an yasmacuu inay dheegaan alxadiida asaxiix xadiidka saxiixiga inay dheegaan dhagaaj on duleel qiyaamu saacatin saacadoo la surumo fi safi safka jihaadka lilqitaali dagaal daraadiis liin surum fii sabiililah ilaah dartiis liin dagaalamo khayrun may ku khayr badanya min qiyaami sittiina sana lixdan sana oo qiyaamuleyl la sameeya ku khayr badanta marka marku horan kan cadowgi ee safaha gale cadowgi dagaal han is diyaaray kanna may wahee safkii owliyada ilaahay iyo mujaahidiintiyu yoona safa galeen cadowga inay la dagaalama fooda la isgeliyo ya safka liin galay safkaasa dheh surunti dheh surunnaanta safkaasi wilaha bad ma ridna ogow safkaasi dheh surinaanta aada saacadoo dheh surinaati yamay ku khayr badanta lixdan sano qiyaamuleyl la sameeya ku khayr badanta marka heetanyaa halku qanimaysadooy qaala shaaficiyu imaamu shaafici ma eray raximahullah ajmaca almuslimuuna muslimiinta may ka kulunsan yihiin lan iska khilaafi baan lahayne anna man istabaana lanki inga daato lahuusa sunnatun sunno inga daato can rasuulillahi rasuulka alla ku sugnaatay sala allahu calayhi wasalam lam yaxila lahu ini xalaalanin hayne inin bannaanayn an yadacahaa sunnada rasuulka inuu ku tabo liqowli axadin qofna warshay in ku tabo marka hadal dadeed ini sunnada rasuulka in ku tabo xalaal miin ahaano way qofnaba marka muslimiintan ijmaaca kaey intaasi marka sunno saxiixe e rasuulku sugnaatay calayhi salaatu wasalaam in laka camal falo waayo laku taba halaal ma e marka iyo calaashaan la leey hebel baasa er hebelooy saas erti iyo la leeyi marka walgalka marmarsoo iyo madhaba saasaay iyo walaa isla guraaw marka marka may wahee dadka muslimiinta ee awqaad iyo waqtijo inay ku faa'iidaysadaan oo jihaadka farduceenka ee teegan inay ka cibaadaysaan fursad ilaahay dad siiyo subxaanahu wa tacaala fursad ilaahay dad siiyo marka shalay haddii afghanistaan unug bii ka dhiyey ka maashoday markan helaagsamahaayo ar ibadbaadi ibadbaadi ibadbaadi gura oo kaleeta afghanistaan hayti geeka may wahee bariga afrika baa ku jarta teeganta may ku jartaa falastiinka ku jarta goobo badanka ku jarta ku teeganta marka goobahaas inay ku faa'iidaysado marka in la seedo afghanistanka ta halsee degan yaha marka marka insha allahu meelasi iyo nin rooga darsigii kange wallahu subxana wa tacaala aclam